bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aminfele dhegeystayaal hakadhawaada barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo oo aan tilka guda jara bilo barakaysan ee ramadaan waqtiyadan oo kale una istuudiyaha kutaadihayna barnaamijka tarta aqooneedka miba ayaa barnaamij taabagelintiisa isku kaaladaayan shabakada warbaahinta warsan garab walaal dhiniga su-aalona jaamacadda koonfurta barnaamijka oo ka walibaa tartan xiisile kula jecena oo ilaa raalkanagada xaafado shalce waa beri b iyo daarusalaam ee lamada xaafadood oo ka tartanka una kula jecena waa waa beri b iyo daarusalaam ee barnaamijka tartan aqooneedka iyo maybaa ninagaday wareegii lamaad oo weli una daabtihayna barnaamijkan muxudiin xusne sanadirir sii doona cabdulaahi aadan nuur jecelow iyo barnaamijka oo la qeyb gala doona abwaaniinta jaakole iyo weerowna umaad nagaan oo inta badan barnaamijka yoona xaafado lashala safadaayan saas oo kale xuseen cadaani iyo maxamed salaad iyo sulayman sheekh shaceeb yoona umaad nagaan oo guddi garab walaalku dareera xaafado iyo xaqiijiye marka hore intiyo khadka diyaarka in iyo in kale weliba an weeray waa beri b halo waa beri halo waa beri halow daarusalaam e waayahay eedan mahadsantiinsiisin wakhtida an ilaalidayn mardhow su-aalogii iyo gudagala doona balse dhextaal ku bahda insha allah lamada xaafadood tooba dul mara shuruudo barnaamijka waliba ku mid ahaa xaafad kasta waliba xaqan weelada doontee toddoba su-aal wadarta guud ee su-aalona weli nagada doonana toban iyo afar su-aalood barnaamijka inta daraaryar la ogoli intii xaafado baltabasha ama jawaab iyo biyan aragan intii guddiga qaabka lanka dhawaaqi silonku shaafi walibaa la hadal korana inta barnaamijka dareera telefoon nambarka ebril halshan konton iyo todoba toban iyo todoba labaatan telefoon nambarka isingooba walcabasha dareenta ama waltabasha walibaa la hadli kortana telefoon nambarka eberli halashan konton iyo todoba toban iyo todoba labaatan oo galanta kahay agaasimaha idaacadda hilaal sheekh shaceeb saas oo kale xaafadiisa sax ee su-aaliya markaas iskulahayti jawaabta welibaa lakabii doona laba dhibcood faa-iideysina hal dhibcood saas oo kale faa-iideysiga wakta badan majar xaafada halbaran weeraano hoobase kana gudaantayo jawaab deg dega ku bii doonaan ku gudabaana saas oo kale welibaa inayn dulqaado doonahaa buuq ama tartan sifoodo leh ka bilowda haddii xaafado iyo deganaansho lakuway waayaan dhibicooyin iyo ku jara doona marka weli rajeey barnaamijka hooba muddo dhammaadona wal tabasho ah oo xaafado tartanka markaas dhexeeya una muqawada doona laakiin inta barnaamijka dareeraya la ogoliyay telefoon nambarka una sheegnay la hadala doontaan si markaas inta barnaamijka dareero una xaleyna wali tabashee su-aalogii iyo mardhow gudagala doona balse lamada abwaan iyo marka hore lagu codsaday intii oo nin shalay daayan xaafado iyo uu ka la shal jaraan warow waa waa beri b iyo daarusalaam e
أنا دار السلام دار السلام إيه jakole وأنا وأنا وبري وبرق waayahay lamadaas warqadood shala qubsada lamadaas waa warqadood shala qubsada warqadii qofkii hagtoos warqada ee iyo xaafidii su-aalaan koreydka dahfurdo Yes, I have just uh, eh, it shows that the first equation have Dar es Salaam.
waayahay taas macanisha wali ataanti su-aalan koreyta una ka dahfuro doona xaafada daarusalaam ee anta su-aalaan guda galna xaafadoosha daraansho umuujiyan min hal daqiiq wal ku yareysayaan waliba an weeray waa beri halo waa beri please wali isin ku codsadaan lamada xaafadood raadiyaalka idaacadda isin kula dareertan intiinoo dheeraytan si isdheegna halo waa beri
halo raadi warsan waa beri hadhowaada dareenkiin si unan guda galna barnaamijka
bismillaah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin waala aalihi wasaxbi ajmaciin amaa bacd eediyadaan kafaxsana walaalo waana daarusalaam oogantiuna la tartagna waana eediyadaan ka faraxsagna kolley insha allah guula rajeena taageerayaalka ee xaafadda waa beri b insha allah taasa rajeeno ilaah
weliba aan weeray xaafadda daarusalaam ee halow daarusalaam
halow radio warkan raadiyaalka noogaabaya mar labaad codsi waaye mar saddexaad mundulqaada doona xaafado daarusalaam hadhawaada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونوع دار السلام نعيد انكسار كنا نيونا صاحبنا لوالدنا ترسن تفكرنا إن مع النجانا إلهي سبحانه وتعالى أو كسنين سورة جري أنتونا كترتنا صاحب دار السلام خاصة جريد قدومي كوهيجين كتلن يرد عبد الله سيسي eedn mahadsanyi oo usinin taabageliya intiisa tartan kun socday mayd baan usinin dhibsadaana oo waa weliba tartan guusan baahani wabadahay taas mayd baan aan mahad celiyaan sida kalena in mahad nagaan dhammaan barnaamijkan antasoob dalaal idi gacan kujeysa fiihan mahad nagaan mar kale in mahad nagaan taageeryadan faaska e alyamani yana in mahad nagaan mayna marka inta shucuurtana malha kooba kor laakiin may buaha inta ka gaabsadaan inshaalla nambarada taageerdana weera doonan may bua eberli halshaan eberli tunisiyeed sodoyland markala dana kanaga eberli halshaan eberli tunisiyeed sodoyland lambarka lamaad ee taageerada yohna weera doonan inshaalla maynagadaasa eberli hal lama diidiya far kontoy siyeed sagaali siyeed intum hana weera koran eedida mahadsantiin abwaan weero mase khaasan salaaman waayahay eedaa mahadsantiin sandhiigahay barnaamijkii iyo gudagala doona weliba weeray daarusalaam ee oo su-aalan koreyta oo kuna ka dahafuri doona halow daarusalaam
halow radio warta
daarusalaam su-aali koowaad ee tartanka uu ka dhiga fura waana su-aal diini e welibaan dhiyaase satan sheeg lankiiha ka degti aayadda qur-aanka kariimka waid qaala allaahumma in kaana hada huwa alxaqu min cindika faamdir calayna xijaarata min alsamaa'i aw i'tinaa bicadaabin aliim marlamaad seenkanogay daarusalaam ee waa su-aal diini ee welibaan dhiyaase satan sheeg lankiiha ka degti aayadda qur-aanka kariimka ee hadareerta وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم mar saddexaad su-aalahooba kanaga waa su-aal diini ah sheeglankiiha ka degti aayadda qur-aanka kariimka taasi oo ah waid qaala allaahumma in kaana hada huwa alxaqu min cindika faamdir calayna xijaarata min alsamaa'i aw i'tinaa bicadaabin aliim jawaabtasin ku rajayaan insha allah
buugga tartanka berkaa ku galod howalbarti
hojeelgaalhalow daarusalaam e
halow radio warsan jawaabta
bismillaah allaahuma waafiqna aljawaab ala shaykii jawaabtiya dimiska dayna baybanagadaasa insha allah nadar binu xaaris
kanag jawaabta
haddii aan markale kanaga maybanagadaase nadar binu xaaris sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii koowaad ee uu ka tartanka oo diini hayti weli bala ka bilaabay tartamyaalka xaafadda daarisalaam ee daarisalaam ee jawaabta su-aalaas iyo ku biyan maybwaatoo sax ee
هكذا هكذا هكذا جواب الرجال يا دار السلام لما دبعود لما دبعود فاس ما بل ينكبر إن أنا اسكحلي ولي كون أنا قيبي لما دبعود أنا اسكحلي دلالك دلالك دار السلام
سؤال لما ديني جاء ولبا لها حافظ وبري بي هلو وبري
هلو
هلو وبري هذه ورسل
waa beri dhaga fura su-aale lamaad oo diiniga ah welibaan dhiyaase satan sheeg lankiya ka degti aayadda qur-aanka kariimka ee hadareerta oon dhiyaasa wa min annaasi man yashtarii nafsuhu btiqaa'a mardaati illaa ilaa aakhiri aaya mar lamaad siinkanagoy sheeg lankiya ka degti aayadda qur-aanka kariimka oo ah ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله إلى آخر آية mar saddexaad sheeg lankii ha ka degti aayadda qur-aanka kariimka taas oo ah wa min annaasi man yashtarii nafsuhu btiqaaa mardaatillaah jawaabtasin ku rajayaan insha allah
buugga tartanka bajeelagaalkood hoowal barti bajeelagaalkood
halo waa beri
anuu warsan jawaabta raadiyaalkan oo damya waa codsi raadiyaalkan oo damya abnoo gaabya jawaabta waa beri المرسلين وجوابت أول السجين ولبها علي بن أبي طالب
kanag jawaabta
جوابت جوابت الدين السجين ولبها سهيد بن تمامة
saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aali lamaad oo diini ah waa nagadaasa su-aali koowaad oo la weydiiyey tartamyaalka xaafadda waa beri jawaabtii oo ku bixin su-aalahaas maybu wato sax ee waliniyo saas ka heleenaa lama dhibcood Oo, waa beri waa beri waa beri okay haye busta ha lala galo weero busta busta inaan la gala rabaa ya busta laba dhibcood ha dhibcood waxaan idiin dhigaa insha allahu jid dheeraha jaakole Ha.
halo waa beri halo waa beri
ألو ورسن waa beri jawaabta kanaga
جوابت جوابت جوابت جوابت الدين السجين ولبها سهيد
waa beri jawaabta kanaga didijewaan سهيد بن تمامة
saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aali ee markii hore una saxda ka tilmaanay ee waa beri iyo dhiibeen mar lamaad oo iyo ka nageen su-aalahaas jawaabtii iyo ku bixin maybu wato sax unhayna halo daarusalaam b
ألو هذه ورسن jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا للجواب ولكيتي جوابتي ولبا نغرات سهيد بن سنان الرومي
kanag
سهيد بن سنان الرومي
saxiyo qalad guddiga
su-aali waa beri ku jawaab waayeen weliba su ku faa'iidaysi ahaan lanku wareejiyey tartamyaalka xaafadda daarisalaam daarisalaam jawaabtii oo ku bixin su-aalahaas maybu wato sax ee walinayo saas ka heleen hal dhibcood oo idera faa'iideeyay.
idera idera idera dhig dhig jaakol dhig inta dhiibto fadaase uu ko jamaataha waalbayaalki rinye war hawadle fadaase hal dhibcood daarusalaam may basinka badlaaway ha sahal macalin ciise iskoolka longorowa ya daarusalaam dadaalka dadaalka dadaalka halo daarusalaam e
ألو هذه ورسن daarusalaam indiyaar garooba su-aali saddexaad ee tartanka uu ka dhiniga kala nagdaasa su-aali koowaad oo biology ah walen dhiyaase satan sheeg wala use ka dhisanyi borotiinada sheeg walayoo ka dhisanyin borotiinada mar saddexaad daarusalaam waa biology sheeg walayoo ka dhisanyin borotiinada jawaabta sin ku rajeen insha allah
buugga tartanka gaalkood hoowal barti bajeelagaalkood
halo daarusalaam e ألو هذه ورسن jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب ونوعد أن تطمياش دار السلام سأل سيتي جوابتي ميبا نغراسة أمين آسف
kanag
أمين آسف saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalii saddexaad ee tartanka uu kuwaan ahayti su-aal biology ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda daarisalaam jawaabtii uu ku bixin su-aalahaas maybu wato sax
Eh.
ee walinayo saas ku Jawaab heleen waaye.
lama dhibcood oo dhinaga su-aalaas iyo ku heleen
addunya अजब अजब का है इबार रबगाब का है आधा जिंका गुर का है यार मुस्लिम बाप की तुमका है देख दे إلا هذا الدن سنتا شركة جماعة جماعة لو كجرت ميك هو هو دعنا ولا نقول سناي لما تبع دار السلام ما بس إنك هذا نمر لما لكن توكل قدومي سينك ديبه ما إن سينك ديبه قدومي حافظ دار السلام
halo waa beri
ألو هذه ورسن waa beri su-aale afaraad ee tartanka uu ka dhiga anfura waana nagadaas su-aale lamaad oo bioloji e walindhiyaase satan sheeg dheecaanka borotiinada ambedelow qaybo kusii yaryar marlamaad waa beri dhega fura waa su-aale lamaad oo bioloji ah walindhiyaase satan sheeg dheecaanka borotiinada ambedelow qaybo kale oo kusii yaryar mar saddexaad waa bioloji sheeg dheecaanka borotiinada ambedelow qaybo kale oo kusii yaryar jawaabta siin ku rajeen insha allah
buugga tartanka barkowalbarti wajeelada
halo waa beri halo raadi warta jawaabta
unaa tartamayaasha xaafad waa beri waalasjawaabtay binska dayna kirifin
halo waa beri
unaa tartamayaasha waa beri waalasjawaabteen abdiska dayna kirifin
kanak
kirifin taragsin
jawaabta kanak
taragsin
raadiyaalka isku gaabiya marka hore waa beri raadiyaalka noo gaabiya codsi waaye codkiin fasiix mayn dheegahay noo gaabiya raadiya isin dhuusaahitan jawaabta kanak waa beri
kirifsan kirifsan
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii biolojiga hayti ee uu ka luweydiyey tartamyaalka xaafadda waa beri waxaan hayti su-aali afraad ee tartanka uu ka jawaabtay uu ku biyeemay bootoo sax aan hayna halow daarusalaam
halo raadi warsan jawaabta bismillaah allaahuma wafiqna aljawaab waalasayta jawaabtay binuski dayna mayba nagadaase aniley
kanak
aniley
sax iyo qalad guddiga
su-aalii waa beri gordo waa timay balan wareejiyey daarusalaam daarusalaam jawaabtay iyo ku biyen su-aalaas mayba watoo sax aan hayna
waray jawaabta ما جاكو لا ورسو أنه دار سلام بأني بودا إن أدى هدول عوير ay weydii جاكو لا ويدي.
ما دام وابيري ذهاتي وقصته Gabar, gabar, ya.
ولا War may warsan.
what do you mean هذا اللي بلاو اللي What?
وما تقدر Warya.
ترفع War warsan kale.
والله أنا ماسك هايسن Muraad hada uu أنا yahay.
ماسك هايسن يا حسن رتانا قالنا أنا نقوم
waayahay guddiga
Su'aali kasuwaitan lamadi saf. Su'aali kasuwaitan lamadi saf. Way ba sursi kushafiyase gudbiga su'aalo warsan. Way ba sursi kushafiyase gudbiga su'aalo warsan. Gudbiga su'aalo warsan. Gudbiga su'aalo warsan.
waayahay su-aalii biolojiga hayti ee lu weydiiyey waa beri waanaan dhiyaasi sheeg dheecaanka borotiinada ambedelow qiibo kusii yaryar haddii iyo gordu waayeen waa beri ma balan wareejiyeysi ku faa'iidaysi ahaan daarusalaam daarusalaamna saas oo kale ma gorana jawaabta su-aalaas haddii jawaabna ku dhiibna su-aalaas mayba waa jawaabtiye brotiinis marnamaad yagnage brotiinis iyo jawaabta rasmiga ee nagadaasa
halow daarusalaam e
halo raadi warsan daarusalaam aan diyaar garooba su-aali shanaad ee tartanka uu ka dhinin kala nagdaasa su-aali koowaad oo chemistry ah walindhiyaase satan raadi inta garaam calcium chloride eh ee madilukulaay hasaaraasa soddon garaam oo oksijiin ah daarusalaam dhiga fura su-aale chemistry waana tishanaad walindhiyaase satan raadi inta garaam calcium chloride ee ee madilukulayaha saaraasa soddon garaam oo oksijiin ah mar saddexaad raadi inta garaam calcium chloride eh ee madilukulayaha saaraasa soddon garaam oo oksijiin ah jawaabta siin ku rajayaan insha allah halow daarusalaam e
halo raadi warsan jawaabta
bismillaah haddii unana tartamayaasha daarisalaam su-aalasayti jawaabtiya haddii nuskidayn mayba nagadaasa one point nine nine nine
kanak
su-aalasayti jawaabtiya haddii nukanaagna mayba nagadaasa one point nine nine six
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey daarusalaam jawaabtii uu ku biiran su-aalahaas magbuwato sax aan hayna halo waa beri
halo raadi warsan jawaabta
su-aal jawaabtiya haddii nuskidayna one point nine kanak
one point nine
sax iyo qalad guddiga su-aalihii daarusalaam gordo waayang may baa lagu wareejiyey waa beri waa beri saas oo kale iyona mugorona
iska diyaasana weero ijaab kale
su-aalii kasuwaytan lamaadii saf su-aalii kasuwaytan lamaadii saf waybaa suursii ku shaafiyaase gudbiga su'aalo warsan waybaa suursii ku shaafiyaase gudbiga su'aalo warsan gudbiga su'aalo warsan gudbiga su'aalo warsan waayahay ee su-aalii kemistriga hayti ee lamada xaafadood iyo gorod waayang su-aalaas jawaabtay may banagdaase toddobaatan ili dhibicli calcium colerate ee barlamaad yakanage su-aalaha jawaabtiye jawaabta may banadaase toddobaatan ili dhibi dhibic li calcium colerate ee
waa beri b yale su-aalaha daraarta halo waa beri
halo raadi warsan lamada xaafadood gaar ahaan waa beri raadiyanoo gaabiya biliis raadiya shanqartis dembe hooba dheegna dhibcoodna goostaan waa digniinta inka damboyti waa digniinta inka damboyti kumitaanshaha barnaamijka tartankana ku fiirsadaan lamada xaafadood digniintiyon iyo badati waa codsi markale iyo digniinta inka damboyti halo waa beri
halo raadi warsan
waa berin diyaar garoobaa su-aalo lixaad ee tartanka uu ka dhini kala nagdaasa su-aali lamaad oo kemistri ah welibaan dhiyaasa satan hasaar culayska natrium hydroxide-ka ee suubyaw mudii shan dhabiisin ebir ebir garam oo natrium ee lakaride biya mar lamaad sinkanogay su-aalo lixaad kemistriyu hasaar culayska natrium hydroxide-ka suubyow madiishan dhabiisin eber eber garam oo natrium ee lakarida biya mar saddexaad hasaar culayska natrium hydroxide-ka suubyow madiishan dhabiisin eber eber garam oo natrium ee lakarida biyo jawaabta sin ku rajayaan insha allah halo waa beri jawaabta
tartamayaasha waa beri saajaabtay duska dayn waliba five point three zero zero gram kanag
five zero zero gram
kanag mar saddexaad
five point three zero zero gram sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii kemistriga hayti ee lihaad uu ka la weydiiyey tartamyaalka waa beri jawaabtii oo ku biyan su-aalahaas may buwato sax aan hayna halo daarusalaam e
halo raadiyo war jawaabta
bismillaah su-aal hasayti jawaabtii haddii iska dayna mayba nagadaase todobaat ili garam
kanag
saalatayda jawaabtiya dimas kanagna may nagadaase todobaat ili dhibi ili garam sax iyo qalad guddiga
su-aalii iyo gordo ayan waa beri may baa lagu wareejiyey tartamayaasha xaafadda daarusalaam daarusalaam jawaabtii oo ku biyan su-aalaas may buwato sax amhayna jawaabta cabdullaahi jawaabtada may baa nagadaase
wedwed wedwed Abdul.
ceebna harkaa waa wedwed wedwed Abdul, he
aan eeble
Abdullahi jawaabta.
ujeedaani oo su'aalo taltaali kaliya lakin kuyaal waanahay su-aalaas jawaabtiyeme baa nagadaase siyeed dhibiisan todoba garam mar lamaad yaa ka naga jawaabta me baa nagadaase siyeed dhibiisan todoba garam
su-aalaha dareerta weliba laha daarusalaam ee halow daarusalaam walaw radio warta su-aali koowaad oo fiisigiisan diyaar garooba dhinac kalena nagdaase su-aali toddobaad ee tartanka uuka weliban dhiyaase satan danabka usawada halka elektaroon xadishayna maybwa hal dhabiisan dhiilika dhowi tobanka kor jibaaran minus toban isagaal calcium meega elektaroon yamare jeeb kudubka halkii sikan mayba maray danab hayaan itaalshiiyi hal ambiyar marlamaadsinkanogay su-aalo waa fiisigis walindhiyaase satan danamka uswada hal elektaroon xadishayna maybwa hal dhabiisingli lakadhowi tobanka kor jibaarang maanistum isagaal calcium meega elektaroon iyo mare jeeb kudubka halkii sakan maybana maray danam hayaan itaalshiiyi hal ambiya mar saddexaad su-aalaha bisinkanaga waa fiisigis danam uswada hal elektaroon xadigshayna maybwa hal dhabiisingliilaka dhowi tobanka kor jibaarantum isagaal calcium meega elektaroon iyo mare jeeb kudubka halkii sakan mayban usmaray danab hayaan itaalshiiyi hal ambiyar jawaabta siin kula jiraan insha allah
buugga tartanka guud howal barti hojeelada
hallow daarusalaam e
halow radio warta jawaabta
bismillaah una oo eh daar- tartamayaasha daarusalaam su-aala sayti jawaabtiya hadiin iska dayna maybwa sagaal dhibi li lakadhowi tumon lakajibaari maystamisiyeed
kanag jawaabta
su-aala sayti jawaabtiya hadiina kanaga maybwa sagaal dhibi li lakadhowi tumon lakajibaari maystamisiyeed
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas fiisigiska it ay la weydiiyey tartamyaalka xaafadda daarusalaam jawaabtii uu ku bixin su-aalaas mayba wato sax kan hayna hallow waa beri
unao tartamayaasha waa beri aad su-aala jawaabtay
waa beri jawaabta
lamboo isagaalan sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii daarusalaam ee gorodwaayan waa beri biyo lan wareejiyey su-aalo jawaabtiye iyo saas ka sheegan mayba wato sax kan hayna jawaabta cabdulaahi jawaabtamay banagdaase li dhibiisan labaatan ishan laka dhowi tobanka korji barantumo isiyeed mar lamaad li dhibiisan labaatan ishan laka dhowi tobanka korji barantumo isiyeed su-aalaha dararta weliba laha waa beri b halow waa beri waa beri raadiyan oo gaabia
halo radio warta
waa beri tooka lamaad una singlahadalaan hooba raadiya shanqarti sana deerta gebi ahaan tartanka roojiyaan xaafado kale guula ku wareejiyaan waa degniintinka damboyti walyar buuqi hobsinku dheegn su-aalo siyeedaad waa beri dhaga furo olibaan dhiyaase satan guluubyame baa la suubiyahe anti usakashadama tamarkayd isdheeridisna ata lanboqoli afarton volt ooyo awoodisna ata lixdan watt ee meegajuul oo tamar danab ah iyo la siiya guluubka sakankeeba b meegajuul yo usa guluubkii siiya kolomkii danamka ah dhammarow c meega itaalka danamka ee dhammare guluubka waa beri b dhaga fura su-aalo siyadad walindhiyaasa satan guluub iyo maybalansuubiya intii usakashadama tamarkayd isdheeridis ata laba boqol iyo afartan volt ooyo awoodisna ata lixdan waad ee meegajuul oo tamar danam yalsiya guluubka sakankeeba b meegajuul yo uso guluubka siiya kolomkii danamka ee dhammarow c meega itaalka danamka ee dhammare guluubka mar saddexaada sinkanage waa beri b guluub iyo mebalansuubiyay intii usakashadama tamarkeed isdheeridiis ate volt oo awoodiisna ate lixdan waad ee meegajuul oo tamar danam e iyo la siiya guluubka sakankeeba b meegajuul iyo use guluubka siiya kolomkii danamka dhammarow c meega itaalka danamka dhammare guluubka jawaabta sinkurajayan insha allah
tartankakood howalbarti
hallo waa beri
halo radio warsan jawaabta
bismillah uno tartamayaasha xaafadda waa beri su-aaleedka jawaabtii hoobiskudayn way banagdaase ee oo duur b way banagdaase boqolo siyeetin jool t way banagdaase ayana laba boqol iyo afartan jool
kanag
bismillah su-aaleed marlamaad hoobun kanagna way bana way banagdaase e four jool b boqol iyo siyeetin jool t laba boqol iyo afartan jool sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaalka xaafadda waa beri b jawaabtay oo su-aalaas ku dhiibay mid wato sax aan hayna hallow daarusalaam e
halo radio warsan jawaabta
bismillaah su-aalaasaytii jawaabtee reer daarusalaam markii oo ku shuuraya maynaga tahay ee tumi afar dhibiisan afar joule per second b waliba nagdaase afar joule c mayba nagdaase zero pointy two five meter per second
kanag shalqaad waan bismillah su-aalasayti jawaabti aduna kanagna mayba nagdaase e maynagadaase tumia afar dhibi afar joule per second b maynagadaase four joule c maynagadaase zero point two five meter per second sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali waa beri b gordo waayo mid baa lagu wareejiyey faa'iido ahaan tartamayaasha xaafadda daarusalaam ee jawaabtiyo daarusalaam dhiibeen mid wato sax aan hayna jawaabta jawaabtada maybaa nagadaase su-aalaas ee mayb waa waliba la siiyeeya guluubka tamar dhong lixdan juul bina waliba la siiyeeya guluubka tamar dhong lama boqol iyo afartan juul cna maybaa la siiyeeya clom waxaa loo hoos dhigay afar birsecond ama zero pointy twenty five yaa markaas dhamare guluubka mar lamaad yaa kanaga jawaabta jawaabtame baa ayaa nagadaasi ee waliba la siiyeeya guluubka tamardhong lixdan juul bina waliba la siiyeeya guluubka tamardhong lama boqol iyo afartan juul siname baa la siiyeeya hal la hoos dhigay afar colom birsekan ama eber dhibiisan labaatan iyo shan
iyo dhamare guluubka su-aalaha dareerta waliba laha daarusalaam ee waa su-aali sagaalaad ee tartanka uu ka dhini kara nagadaasa su-aali kuwaad oo xisaabe shabakada warbaahinta warsan iyo mabaab mushaar kordhin deero boqolkiiba toban shan ayaan soo baday shaqaalasha haddii abwaan weerow oo shaqaalaga hukuumadda mushaarshay uu seeyey afar boqol oo doolar madilan kordhi boqolkiiba toban shan sheeg mushaarshay cusub daarusalaam ee dhaga fura su-aalo xisaabo su-aali sagaalaad shabakada warbaahinta warsan iyo maba mushaar kordhin deerow boqolkiiba toban shan soo baday shaqaalasha haddii abwaan weerow oo shaqaalaga hukuumadda mushaarshay uu seeyey afar boqol oo doolar madii lankordhi boqolkiiba toban shan sheeg mushaarshii cusub mar saddexaad shabakada warbaahinta warsan iyo maba mushaar kordhin deero boqolkiiba toban shan usuu baday shaqaalasha haddii abwaan weerow oo shaqaalaga hukuumadda mushaarshii uu seeyey afar boqol oo doolar madii lankordhi boqolkiiba toban shan sheeg mushaarka cusub jawaabta sin ku rajayaan insha allah halo daarusalaam e
halo walaaliya warta jawaabta bismillah waalaasaytii jawaabtiya haddii naskidayna maybaa nagadaata insha allah afar boqol iyo liidan kanag
afar boqol iyo liidan dolar sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aale xisaabtaha iti ee la weydiiyey daarusalaam ee jawaabtiyo su-aalaas ku dhiiban maybuwato sax ee walinayo saas ka helaynaa lama dhibcood daarusalaam anin isiisan taagara mashaarka hoosa sheego aytan way ka shalba afadibamay lama dhibcood maysinka dhiibay ha guddoomiyaha xaafadda daarusalaam muxsin qaasin qaase amar maaba fadhiyo ruuxaamiya zameer ma agarisiina fadhidan muxsin waaga lama dhibcood daarusalaam aan mooshi halo waa beri halo waa beri
halo radio warsa
su-aalo tumanaad ee uu ka waana nagadaasi su-aali lamaad oo xisaab ee walen dhiyaase satan haddii qof gaadayay todoba boqol iyo siddeed doolar mushaar dhimis boqolkiiba tomi kow lakusuubi sheeg beesada kugohaasa mushaarshey haddii qof qaadadaayay todoba boqol iyo siddeed doolar mushaar dhimisna boqolkiiba tomi kow lakusuubi sheeg beesada kugohaasa mushaarshay ma saddexaad haddii qof qaadadaayay todoba boqol iyo siddeed doolar mushaar dhimis boqolkiiba tomi kow lakusuubi sheeg beesada kugohaasa mushaarshey jawaabta simka jaan insha allah halo waa beri
halo radio warsa jawaabta
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah su-aalaas jawaabtihii hoban isku dayn unoo he tarim tarim taartamayaasha xaafaddu waa beri wayb waa todobaad toddobaatiyo todoba dhibic soddon iyo saded su-aalaas jawaabtihi marlama hoban isku dayn wayba nagadaate toddobaatiyo todoba dhibic soddon iyo saded sax iyo qalad guddiga waayahay su-aale tumanaad oo markaas la weydiiyey tartamayaasha xaafadda waa beri b waan haati su-aal xisaab eh jawaabti iyo su-aalaas ku dhiiban mabuwato sax eh lama dhibcood waa beri b وابري اوك ماشي وين حتى يروح في المية ماشي وين ساس لا هيني يا. بابو هو بس في في هاي للمدي رونيو ها، ها. ها. قلت بيرو قشنا يغفر واشي يا اذا عاد ورثن تنقيك بدون فايلة تعوين يورثن لما جمعوا ذا شنتين ها ها كان ما ما في ديوشن تورد باي باسي كدي واسي كدار باسيرا عبد الله سي كدي سي كدار يا تم تنقرن باي باجي دوغان دوك يسين ديك مع السلامة اوكي
waayahay halo daarusalaam
halo radio warsa su-aali koowaad oo taariikh ee walibaan dhiyaase satan sheeg intasan yohay sadeen yahuuda masaajidka al aqsa madi isu xuray salaaxuddiin al ayuubi sheeg intasana yohay sadeen yahuuda masaajidka al aqsa madi isu xuray salaaxuddiin al ayuubi sheeg intasan yohay sadeen yahuuda masaajidka al aqsa madi madi isu xuray salaaxuddiin al ayuubi jawaabta simrajaan insha allah halo daarusalaam e halo radio warsa jawaabta
bismillah unoo ee tartamayaasha daarusalaam su-aalasayti jawaabtiye haddii una skribayn insha allah may banagda doonte todoba boqol sano
kanag
mar kale haddii una kanagna jawaabta may buwaa todoba boqol sano
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaasha xaafadda daarusalaam ee jawaabtiyo su-aalaas taariikhda hayti ku dhiibeen maybuwato sax mahayna halo waa beri
halo radio warsa jawaabta
jawaabtiye hooban iskadayn way banagda lix boqol iyo konton barlama jawaala jawaabtiyo biska digino ay banagdaas lix boqol iyo konton sax iyo qalad guddiga
su-aali daarusalaam gordo ayagmay baa faa'iida ahaan laanku wareejiyey waa beri e waa waa beri b jawaabta iyo ku biyan waa beri b jawaabtaas mayb wato sax hayna jawaabta cabdulaahi sheeg inta sana iyo markaas saxay sidan yahuudda masaajidka al aqsa markii uusan xureeyey intii uusan xurayna waa markii uusan xureeyey salaaxuddiin al ayuubi sanadda mayb waa siyeetan iyo siyeed sana mar lamaad siyeetan iyo siyeed sana hallo waa beri halow raadiyo warsan waa beri su-aalatum ilamaad diyaar garooba waana nagadaasi su-aali lamaad oo taariikha walen dhiyaase satan sheeg magaagalanka inka horey ee suubi boosto oo yarleyin muslimiinta sheeg magaagalanka inka horey oo suubi boosto oo yarleyin muslimiinta sheeg lanka inka horey magaashay oo suubi boosto yorleyin muslimiinta jawaabta sinku rajeen hallo waa beri
halow raadiyo warsan jawaabta
bismi illaah alxamdu lilah aladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad jawaalaas jawaabtii hooban iska dayna tartamayaasha afad waa beri wayba nagadaase cumar binu khadaab radia allaahu canhu jawaabtii jawaalaas jawaabtii hooban iska dayna wayba nagadaase معاوية بن بن أبي زياد
كانك مرسل الجواب كانك نويب نغدات معاوية بن أبي سفيان
مركل كانك جوابته
سؤال جوابتي أوبم كانك نويب نغدات معاوية بنت بن أبي سفيان صحيح قالت قدية
waayahay su-aalii taariikhda haytii ee la weydiiyey tartameesha xaafadda waa beri b jawaabta iyo ku biyamayb wato sax hayna hallo daarusalaam e
halow raadiyo warsan jawaabta
bismillaah su-aala sayti tartamayaasha daarusalaam oo siisinkiwinyi jawaabtiyo ku biyaamay nagadaasa mucaawiya ibna abi sufyaan
kanag
markan haddana kanaga maybanagadaase yaziid binu mucaawiya yaziid binu mucaawiya
wakhtiga sinkudhi cabdullaahi saxii qalatay waayahay daarusalaam yoon saas oo kale ma gorana magaag iyo ka sheegeen lankaas muslimka haayi sheeg lankiin horeeyey oo sameeya boosto iyo iskala xiriiraan ama iyo leeyiin muslimiinta jawaabtumayd waa cumar binu khadaab mar lamaad jawaabtumayd baa nagadaase cumar
mikrofonka toosii warohe ana lupia hore iska biigga fiyaas amana niiwadana haya maydi mana ama marko warasha sheega la fadiya igadan oo waa beri ama kasto
anta fursad lankanagina afar jeer ama marko kufakatayre kanagdale ama lakuwareeriya
waayahay waa beri b iyo madoo hadhowayti balse fursado badan siinay dartiye hatana jawaabta mahaleelna su-aalaha dareerta waliba laha daarusalaam halow daarusalaam
halow raadiyo war
daarusalaam dhiga fura su-aala tumii saddexaad ee tartanka uu ka waliban dhiyaasa satan sheeg sanadii la qori axdigii janeva mar lamaad daarusalaam sheeg sanadii la qori axdigii janeva sheeg xilligii ama sanadii la qori axdigii janeva jawaabta sinkura jeen insha allah hallow daarusalaam
halow raadiyo warsan jawaabta
bismillaah su-aala sayti jawaabtiye daarusalaam maybaa ku kushuurayan insha allah waa nagda doonte kun sagaal boqol afarti iyo sagaalkii
kanag
su-aala sayti jawaabtiye adduuna kanagna mayba nagdaase kun sagaal boqol afarti iyo sagaalkii sax iyo qalad guddiga
su-aalii taariikhda ahaytii ee uu ku lugeydiyey tartameyaasha xaafadda daarusalaam ee waana nagadaasa su-aalii tumi lamaad ee tartanka Tumi saddexaad.
waa tuman iyo saddexaad ee tartanka jawaabtii oo ku dhigeen mayb waa su-aalaas toosax ee lama dhibcood daarusalaam ee lama dhibco daarusalaam may basin dhika shirkada hormuud ee laantiya daarusalaam yaa muxsin ukaadin halkan magaasan ganya dhigle ku bahawaasan tilan ziblin kuweeriyaan bismillaahi ما raxmaan ما حشوري shilida hashuure آه، hashuure aylaha ayna hanshuure aswa أنا أشوري أكي والبيرو ay hanshuure aswa أنا إيه سوري هاي ay
waayahay su-aalaha dararta waliba laha waa beri bi halo waa beri halo radio warsan su-aalanka damboyta tartanka uu ka walin dhiyaase satan sheeg magaaladii la ka aas aasay jaamacadda carabta sheeg magaaladii la ka aas aasay jaamacadda carabta mar saddexaad sheeg magaaladii la ka aas aasay jaamacadda carabta jawaabta siin kula jeean insha allah
buugga tartanka howarbarti wajeelada
halo
halo radio warsan jawaabta
بسم الله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سؤال جوابتي عودش كدين حدي عن حافظ وابري ويبانا غداس قاهرة لكاسا kanag
ويبانا كاسا زي قاهرة
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii damboyte ee tume faraad la weydiiyey tartamayaasha xaafadda waa beri b jawaabtii oo ku biyeen mayb waa toosax
يا saha masaqarow biyahan waraabeedaysan أنا بنسوي أنا بنسوي warka ku kiska toodaha inta
maasug hashuure tahe ها hashuure maakin bay bay إبراهيم باي
toosax ee u lama dhibcood xaafadda waa beri b
jaakule
هان كل ومثل ترى أنا تورت مجودش عندك تونا دار سلامة نتيا عندك شيء قال هي شيء هو اللي حقوس تانا يو وصلاة تنا بيسو
waayahay guddiga natiijada ku sugaana ilaa xilligaas weeray uu kuma sheekahayd walbamahay kugu faraasanahan dhan nadaam nadaam haye jaakol jaakol dhowrka su-aalood weydid dhowrka su-aalood iskanagada buug iskanagada
beero jegashin usu dhan si kaleesin shaali sunya ko kan warban warso igara laan jiran leh madan ها lan Buukita jeerna soo ani dhab.
goostiya kortay la leebsa ama la meegwin كورت بسال شو yaa بسال dhowdhan شو hort weero ana lan jeerna ada goostiya kortay la leeb marka eraasi asaha to leegwin jima بومبير هو طلبة عن حقيقة هنوره اللوب أنا كلمة طلبة حد بخال عن شراغل بليلة ose ke ها man isbitaala ka jare bukaan Aha, maya. Lema, bitu meu.
war uga haafada i ada meeshin shal obsadi Dar es Salaam iyo baabir maay norta.
ha Gudiga sheegay maay, lakiin lamaadin meeshin shal obsadi marka dambe lama leeyo.
wardarif ajare oo adan darfantam Ma aan guli suurad ya kama qolna.
ما هذا شوري ان الله يتم تقول انه قرقر اساسي Wa ha walay dhiman. Mhm, walay dhiman.
دقيقه كان قدر Hatile wadi bay waay belta guu.
دينا قاعد Bay waay hay wadi balay. La lay.
بن اوفا كنت لا لك Wadi ya.
بن اوفا كنت لا مرا Ha in tole ma ma ka tole.
اسكو جوا قاعد اسا Wadi gay ba walay leero in tole wadi. Bay.
يد ما انا ما كنت دي بفاز انت ما تفاز Ala atwa desfoti lakte.
بن اوفا Desfoti lakte ba ni tole.
بن اوفا كنت لا Ha.
طمع اظن بس انت كارو يدان Marhaba.
كلمة بكارا كمين انت كانت لامبون من كويريان او هوركون Ma usugas.
لما Aha.
waayahay natiijada iyo saliimo sheekh shacaab
bismillahi raxmaan raxiim awalan may salaamay dhammaan dadka daadiyay ee barnaamijka aan ka horeeyay muxidiin xusni iyo farsamada riig fadhiya bashiir iyo walaalaha garab walaal guduhu ku dareera agaasimaha idaacadda abwaanada dhammaantiin marka horsiin salaamay iyo dhageystayaalka hawada noola dareera markaan hannagada meelerayso xaafadoodii tartamay xaafad walba maxaa aan laaytay inay la weydiiyo todoba su-aalood xaafadda waa beri maybal su-aalay toddoba su-aalood maynu ku jawaabtay yihiin lama su-aal wal ku faa'iidaysayna ma lahayna xaafadda daarusalaam natiijada natiijada waa beri natiijadii may waa laba afar dhib baad sheemada daarusalaam ee xaafadda oo daarusalaam ee maybaa la su-aalayay iyona oo xaqan lahayn in la warsado toddoba su-aalood maybaa ku jawaabeynaa lix ku mid ah saddex ku mid iyo la weydiiyey iyo hal hal su-aal oo faa'iidaysa hamarti total natiijada maybaa heleena sagaal dhibcood oo ka guulo maybaa rabtayhiin xaafadda daarusalaam ee cabdulaahi amin dambe
waayahay ciidaa mahadsanta muxudiin saliima si sheegtay uu ka ciyaarto ama tartankii maybaa ka dhammaaday sagaal iyo afar oo iyo markaas lishalku wayaan daarusalaam oo sagaal lakoyti iyo xaafadda waaberi oo iyon afar lakoyaan insha allah amiin dambe maybaa tartan xiisile kula jeene isla gruubka c salaamey e iyo horseed b salaamey salaamey e iyo horseed b insha allah tartan xiisilaya amiin dambe kula jeena diilahay useera cabdulaaida mahadsantada farsamayaqaanka cabdirashiid rashkan mahadnaga guutaan barnaamijkii tartanka iyo jadwalkii idaacadda guutaanka gabagabayaan iyo heestii huntirma caafimaad leh
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد